subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
subax wanaagsan idilkiinbah dhegaystayaal waa talaado bisha juun ay tahay siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo jaamac buula jaamac
maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo soomaaliya meel walba u joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalinimadii iyo waddannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya oo xalay ka hadlay xafladda dabaaldegga markii ugu horreysay ee ciidda soomaaliya meel ka mid ah calanka buluugga laga taago warbixin ka timid muqdisho ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa kale oo aan idiin haynaa madaxweynaha somalilan oo asna ka hadlay munaasabadda maalinta xorriyadda lix labaatanka juun warbixin ayaan idinkaga haynaa
goonnimada ay somalilan heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal soomaaliyeed ama dad soomaaliyed afka soomaliya ku hadla ay qaataan way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida etoobiya iyo kenya laakiin sida jabuuti iyo soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay somalilan somalilan wuxuu ahaa qaran
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon barnaamijka idinkugu haynaa dowladda maraykanka oo sheegtay inay khuburo baaritaano ku samayn doono qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada adis ababa ee halkaasi u diran qodobadaas iyo kuwo kale dhammaanba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida saraakiisha ugu sarreyso dhaqangelinta sharciyada xuduudaha maraykanka ayaa qirtay in ay hadda fulin karin dhammaan nidaamka madaxweynaha ee aan arxanka loo sameynaynin soo galootiga sharcidarrada ku soo galaya dalkan maraykanka maadaama aysan dhici karin in ay fuliyaan nidaamka ayaga oo aan kala qaybinin caruurta iyo waalidiintood guddoomiyaha waaxda canshuuraadka iyo xuduudaha kevin maclan ayaa waxa uu shalay sheegay warbaahinta isagoo kula hadlayay gobolka texas inuu joojiyey maxkamadaynta waalidiinta caruurta wato kadib markii uu madaxweynaha ay wareegto lagu joojinayo in caruurta iyo waalidkood lagu kala qaybiyo xadka ay kasoo gudbayaan kormeerayaasha doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka ee ka dhacday dalka turkiga ayaa shalay shaaciyey inay codbixiyayaashu si xalaala u codeeyeen hase ahaatee aan loo sinayn nidaamka ololaha tartanka madaxweynenimo kormeerayaasha ayaa shaaciyey in madaxweynaha iyo xisbigiisu ay haysteen baahin saa'id ah oo ay ka helayeen warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee gacansaarka la leh dowladda warmartiyeed ay wadajir u soo wada saareen madaxa ergada midowda yurub federica mohorini iyo guddoomiyaha kobcinta johannes hahan ayay ku sheegeen aragtidooda labada urur waxa ayna diideen in ay wadajir u hambaleeyaan madaxweynaha sida weyn loo doortay midowda yurub ayaa dowladda turkiga aad u dhaliilayay tan iyo wixii ka dambeeyey afgembigii fashilmay oo uu madaxweynuhu qaaday tillaabooyin uu ku xirxirayo kumanaan qof iyada oo dadkaasi lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen isku daygii afgembigii fashilmay
subax wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da sanad guuradii konton iyo sideedaad ee kasoo wareegatay markii dhul soomaaliyeed oo xor ah laga taago caalanka baluuga ah bishii juun lix iyo labaatankeedii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ayaa xalay siyaabo kala gedisan magaalooyin kala duwan loogu dabaaldegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad wuxuu ka jeediyey xaflad ka dhacday guriga guriga gobolka banaadir ee dowladda hoose waxaana kasoo qayb gala qeybaha dadweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray waryaheenna xasan kaafi qoyste
munaasabad lagu maamuusayo konton iyo siddeed guuradii ka soo wareegtay markii ay gobollada waqooyi ka xoroobeen gumaystaha ingiriiska islamarkaana calan soomaaliyeed laga taago ciidda soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen madaxda ugu sarraysa dowladda xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda ururada bulshada rayidka iyo qaybo ka tirsan dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka warbixiyey qiimaha ay leedahay lix iyo labaatanka juun isagoo xusay in maalintaasi fagaaraha xorriyadda ee magaalada hargeysa ay isugu soo baxeen dad badan oo aada u qiiraysan xiisaynayana inay indhahooda ku daawadaan calankii gumaystaha oo goobtaasi laga dejinayo sidoo kalena la saarayo calan soomaali ay leedahay munaasabadan dabaaldega ah ee lix iyo labaatankii juun oo ah konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo soomaaliya meel walba u joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalnimadii iyo waddannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee fawziya halkan ka sheegtay uu tiriyey cabdullaahi suldaan tim cadde oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdaan qof walba oo soomaali ah uu wax ka yidhaahdo taasoo ahayd sarreeyoo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in helitaanka xorriyadda loo soo qubay dhiig fara badan ayna u soo dagaalameen halgamayaal badan oo ay ka mid ahaayeen axmed gurey sayid maxamed cabdulle xasan waxaana uu xusay in qori isku dhiibkaasi xornimo doonka ah ay markii dambe gacanta ku dhigeen ururkii gobonimo doonka ee s y l waxaa qori isudhiibkaas la wareegay s y l oo iyada naftigeedii ay dhiseen dhalinyaro saddex iyo toban ah oo ku dhisay mabaadi'da xornimo doonka oo wadaniyad leh oo daljecel leh meesha gumaysigu uu ku shaqaynayay qaybi oo xukun meeshuu gumaysigu ku shaqaynayay qabiil iyo dhaqaale inuu kala siiyo soomaali kala gato iyo kuwa uu xiro iyo kuwa uu dilo xorriyadda maanta aan ku naaloonayno waxa weeye xorriyo lagu bixiye dhiig iyo dhaqaale lagu bixiye wey waxaan aaminsanahay dadkii waagaas joogay inay naga ficnaayeen hadday hadda noolaan lahaayeen ma aqaan siday ahaan lahaayeen waxaanse sheegayaa in loo baahan yahay inay tahay wakhtigeedii oo inaan wax ka baranno maanta waxaan joognaa guul maxaa yeele guushaas waxay ka bilaabatay kun iyo sagaal boqol lixdankii markii waqooyi iyo koonfur ay isku darsoontay ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabadda u sheegay in waxa ugu muhiimsan ee laga baran karo halgamayaashii usoo dagaalamay xorriyadda iyo helitaanka calanka soomaaliyeed ay tahay wadaninimo taasoo lagu gaari karo yoolka maanta la higsanayo wadannimadu ma aha inaad soomaali tahay keliya maaha wadaniyaddu waa wax intaas ka weyn waxaa loo baahan yahay marka maanta waxay taagan tahay tii waagaas inaan ka baranno wixii dadkii naga horreeyay ku guulaysteen oo ay ku guulaysteen inay soomaali mideeyaan oo ay ku guulaysteen dadka soomaaliyeed inay walaalayaan oo ay gacmaha ay isqabsadaan maanta ayay taagan tahay maanta waxay taagan tahay mabda'a dhabta ah oo loo baahan yahay oo kulligeen ay tahay inaan qaadanno inay tahay patriotism wadaniyad inay tahay waxaan hubaa hal sana iyo bar ka hor wax wadaniyad ka hadlaaya waa yaraayeen waa laga baqaaya wadaniyad soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato abbaaraha saacadda muqdisho markii ay ku beegnayd labiyo tobankii saqdii dhexe ayaa calanka soomaaliyeed laga saaray aqalka dowladda hoose oo ah halkii lagu qabanayay munaasabadda waxaana madaxweynuhu uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyadoo markii ay munaasabaddu soo gebagabowdayna ay ciidamadu hawada sare u ganeen bullo leer kaasoo iftiin midabyo kala duwan leh cirka ku xardhay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kalena dabaaldega munaasabadda lix iyo labaatanka juun waxaa laga xusay magaalada hargeysa ee somalilan oo ah meeshii ugu horreysay ee calanka xor ah laga taaga kun sagaal boqol iyo lixdankii lagana taagay markaas oo la dejiyey kii gumaysiga ee ka taagnaa munaasabadda sanad guuradaasi lagu xusayey lix labaatanka juun ayaa xalay ka dhacday aqalka madaxtooyada wariyaha v o eda barkad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray
saxirdigeguure sarayomanusqaamow ansidu jamhay egoeganasiibkanasaaray waa codka allaha u naxariistay abwaan cabdulaahi suldaan timacadde oo siddeed iyo konton sanno ka hor maanta oo kala tiriyey gaba ay tuducyadaasi caanka noqday ka mid ahaayeen oo kaga qayb galay dabaaldegii helitaanka xornimadii ay dadweynihii ku dhaqnaa gobolladii soomaalida ee ka hoos jiray maxmiyadda ingiriisku ay ku soo dhoweynayeen helitaanka calan xor ah oo noqday kii u horreeyey ee dhul soomaaliyeed laga taago halkaasi oo ahayd hargeysa aqoon-yahan duqay haween caruur iyo suugaanyahanba inta maanta ka nool ee goobjooga oo ahayd habeenkaasi waxay ugu suntan tahay maalin waasan u bariyey munaasabad arrintaasi lagu xusayo ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada somalilan taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin aqoon-yahan taariikhyahanno iyo qeybaha kale ee bulshadu waxaanay guud ahaan dulucda khudbadii halkaasi laga jeediyey ay ku qatameen qiimaha maalintani ay leedahay iyo halgankii loo soo maray hanashada xorriyaddii laga helay maxmiyadii ingiriiska madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa hambalyo gaar ka ahayd munaasabadii xalay lagu qabtay madaxtooyada waxaa u diray shacabka somalilan waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer somalilan meel kastoo ay joogaanba dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudihiisa joogtaba waa lix labaatankii juun sideed iyo konton sannadood ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xornimada ka qaadanay dowladda ingiriiska ilaahay mahadii halgan dheer oo siddeetan sano ku dhowaada oo ummadda reer somaliland ugu jirtay xorriyaddeeda inay hesho ayaynu maalintaa ku guulaysanay gobonnimada ay somaliland heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed afka soomaliya ku hadlaa ay qaataan way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida etoobiya iyo kenya laakiin sida jabuuti iyo soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay somaliland somaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaalku kaga tegay afrika ay afrikana ku heshiisay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii maantana ururka afrika dhisani uu ku dhisan yahay madaxweyne biixi oo ka hadlayay xiisada ka taagan deegaanka tukaraq iyo sidoo kale hadal ka soo yeedhay madaxweynaha maamul goboleedka puntland waxa uu tilmaamay inaan wakhtigani jirin baahi loo qabo dagaal sida uu hadalka u yidhi soomaaliya waxaanu leena waxaanu doonaynaa way naga duntay dowladdii toddobiyo labaatan sannadood oo sirix iyo rafaad iyo dhimasho iyo waxbarasho la-aan aynu ku jirnaa uma sii bahneen colaado kale aynu beerno dagaalada tukarad ka dhacay ee cabdiweli weerarkaa soo kiciyey isagoo doonaya inuu laba sano lagu kordhiyo puntland maamula waxaan leeyahay shalay prime minister baa ku ahaa soomaalida laba sano ku dhammaynaya dadkii iyo kordhiya inuu dadkii ku dhammaynaya uma baahna dagaalada intii horena sabab aad soo oragtaa ma oolin wax hadal lagu dhammayn karo war maxaynu hagaasanaa anuu garan maayo waxa loogu dagaalamayo ee dadka loogu soo shubaayo dadka wixii caqliga waayeena waxgarada waxaan leeyahay war dagaal ma baahan annagu waxaanu haysanaa sidii afrika ku dhisan tahay xadkii ingiriiska ee talyaaniga ayaanu dhexay waana xaddu ku dhiboogi war bal dhibaatada horta gudahaaga soo xalin oo ta dhexaada soo dhis oo warna taayadaanu dhisanno innagoo laba dowladood ah oo wax dhisnay oo caqli leh oo dadkeena biyo siinay oo caafimaad siinay oo nabad siinay ma wada hadalno intaa waxaan dushayna waxaa dheer cadaabo kale oo dusha naga eeganaya dan isku jeedno cadaabo kale oo isku dusha naga eeganaya jira uma arka guul iyo wanaag ilaahay waxaan ka rajeenaya inuu tasan inagu hanuuniyo in dhibaatooyinka guud ahaanba soomaaliya dhexdooda ah oo ilaahay khilaafaadkooda iyo islaamka siiyo munaasabadda xale lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee lagu xusay sideed iyo konton guurada kasoo wareegtay maalinta lix iyo labaatanka juun ayaa lagu soo bandhigay heese iyo suugaan lagu cabirayay qiimaha maalintani ay leedahay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington sida warar aanu helna ay sheegayaan urur goboleedka igad ayaa si rasmiya shalay shaqadii la taliyanimo ee uu u hayay xafiiskaasi colonel gabrah oo ahaa sarkaal si weyn looga yaqaano soomaaliya waxaa laga eriyay shaqadaasi sarkaalkaasi ayaa waxaa ilaa iyo intaasi wax ka baxsan oo dheeriya aysan ka bixinin igad sababaha in shaqada laga joojiya keentay haddaba waxa aan khadka telefoonka ee gobolka minnesora aan ku wareysto professor cabdi ismaaciil samatar oo aan wax ka weydiiyey waxa wakhtigan kusoo beegay ka eritaanka shaqada colonel gabre
wallaahi dee qolooyinka igaada soo saaray iyo dowladda ethoobiyan baa ogaan karaa inay xaqiiq tahay calaamadoodii way ku qoran tahay laakiin deminka calaamadaha waa la samaystaa laakiinse waxyaabaha ka yaabka ugu weyn waxa weeye maaha ninkan in la eriyey ee sida loo eriyey weeyaan waxa yaabka leh qofka had iyo jeer waxa la siiyaa bishan baa la siinaya la odhanaya waad ka baxasaa dee haddayna bisha mushaharadiisii u qadimin ina odhan maantaba ka bax laakiinse waa qariib waxa yaab bay la tahay in la idhaaho waraaqdana maantay soo baxday maantana waa inaad meesha ka baxdaa wax weyn baa dhacay walaal marka waa gartay waraaqdan haatanba gacanta ayaan ku hayaa marka waxaa la leeyahay urur goboleedka igad waxa ay u direen waraaqdan isaga qudhiisa wuxuu ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee ururka marka bal maxaa ay kula tahay in ay sabab u tahay in sidan loola hadli karo sarkaalkaasi gabre
kollayba waxay ka socotaa egad waxaa loo qaybsadaa shaqaalaha wadamada ka qaybta ah ayaa kala qaybsada shaqaalaha inta badan ee maaha uun farsamo laguma qaato dadka intiisa badan marka gabri wuxuu ka socday etoobiya ethoobiana markii hore magacawgiisa lahayd kenya iyo qolooyinka kalena way ka aqbaleen marka waxaan isleeyahay waxyaabaha isbedelka ee ka socda ethoobiya ayay ku lug leedahay gaar ahaan sida deg dega ah ee lama filaankaa ee loo eriyey inay wax ka jiraan waa gartay horey waxaa u jirtay dowladda etoobiya in sagaal ku dhowaad sarkaal oo booliis u badan ku-xigeenkii madaxa booliiskan uu ku jiro in shaqada laga fariisiyey qaar qaarna la xirxiray marka taasoo loola xiriirinaya qaraxii ka dhacay magaalada adis ababa sabtidii aan soo dhaafnay marka tani ma taasay ku leedahay mase waa wax ururka u gaar ah maxaa lagu falanqeyn karaa arrintan wallaahi dee maskaxda waxay ku siinaysaa walaal iyakaa gunta ogoo dee maynaan dhex fadhin marka waraaqdan la qorayiyo ciddii soo wacday tiri waa in la eryaayo waraaqdii dawladdaasi soo qortayo laakiinse waxyaabaha isbeddelka etoobiya ka dhacaya laba wejibun bay yeelan doonaan mid waxa weeye isbeddelka socda ee ra-iisul wasaaruhu madaxda ka yahay ay la socdaan xisbiga oroomada iyo qaar kaleba xataa kuwii xamaaradu qaarkood la socdaan inay guulaystaan oo qolooyinkii dawladdii hore ku xidhnaa iyo ciidamada kuwii xukumi jiray meelayowga halbowlaha oo dhan in laga takhalluso ayay noqon doontaa iyo in so rogaal celin hay sameeyaan oy jebin doonaan qolooyinka labadaa mid uunbay noqon doontaa laakiinse dagaal hoose oo xagga amniga iyo xagga la caddaystee siyaasadda labadaas ayaa etoobiya karinaya walaal marka karkaasina waxaa ka soo bixi doona dad fara badan oo waxay haysteen ku waaye ama shaqooyinkoogii ama jagooyinkoogii iyo maalkoogiiba iyo waxaa laga yaabaa hadday kuwii hore guulaystaan ay soo rogaal celiyaanna dee qoladan cusub oo dhan baa laga takhallusaya laakiinse imika waxay u eg tahay in gilgilka ka dhacay meeshaasi iyo qaraxa fashila intiisa badane dadka ku dhintaane inay ta inay u eeg tahay inay soo gaadhay isbeddelka etoobiya meel aan u ekayn in dib looga noqon karo walaha waa gartay la taliyo sare oo dhinaca ammaanka inuu ahaa ayuu igad u qaabilsanaa gabre bal marka dhinaca kalena waxaa muddo aada u dheer la hadalhayay inuu saameyn ku lahaa maamulada soomaaliya iyo maamul goboleedyada hadday noqoto qaar ka mid a xildhibaanada wasiirada qaarkood dad ayaa waxay aada had iyo goor u sheegi jireen inay isku dhow yihiin siyaasiyiinta soomaalida intooda badan marka haddii uu meesha ka baxo maxay siyaasadii soomaaliya ku yeelan doontaa inkastoo asaga hadda uu ahaaba u qaybsanaha ama la taliyaha dhinaca amniga ee urur goboleedka igad anugu saray walaal maalin quraan ninkan wejigiisa sheed ka arkay waxayd maalintii doorashada madaxtooyin ka dhacasay ee xarunta ciidamada cirka ee magaalada muqdisho anugu meeshaan fadhiyo dadkaan ilaalinayna inayna waxba dhaafsan lacag iyo wax ka mid a marka waxaad arkaysaa ninkan way ku soo haganayeenba qaarkood qolooyinka madaxda sheeganaya gobolada iyo kuwa baarlamaanka ku jiray waxaad moodaysay quraanjo ku ordasa meel hay malab yaallo ayaad moodaysay sida ugu yayaacayaan marka inuu ku xidhnaa uu sir siin jiray uu amar siin jiray uu san yeel odhan jiray uu iyaka iska horkeeni jiray u malayn maayo markhaati doon inay tahay marka haddii taasi isbedeshay laba mid ama saddex mid unbaa soomaali hor taalla in haddii ay dowladda etoobiya ka dhab tahay inay leedahay waxaan doonaynaa soomaali inaan walaanowno waxaa iman doona markaa gobolka soomaalida horta siday ula dhaqmaan iyo sida loo sifeeyo iyo cidda sifaynaysa ayay ku xidhnaan doontaa ile ninka madaxda gobolka soomaalida ka ah wuxuu ku xidhnaa dowladdii hore markaa halka la mariyo halkaasi ayaa tilmaam weynana sii doontaa inay waxaani tahay wax soomaali inta iyaduna maskaxdeeda la timaado hay ku shuraakoobi doonaan in ixtiraam iyo maamuus iyo qarannimo iyo jaar la wanaagsan la noqdo iyo in kale laakiinse waxa weeyaan karka ka socda iyo kulaylka ka socda etoobiya mudduu qaadan doonaa inuu kala miirmo walaa rofesor cabdi ismaaciil samatar ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee minnesora igu warramaya halkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa washington
dowladda maraykanka ayaa u diraysa saraakiil dembi baaris oo ka socda hay-adda dembi baarista arrimaha gudaha ee f b i-da si ay gacan uga siiyaan baaritaanka lagu samaynayo qaraxii dhowaantan ka dhacay isu soo baxa dadweyne oo uu joogay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed saare cabdi axmed ayaa noo soo koobaysa dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay u durayso khubaro dhinaca baaritaanada ah oo ka socda hay-adda f b i-da ah ee baaritaanka samayso gudaha dalkan maraykanka iyo dabagalka dalkaasi etoobiya si ay baaritaano ugu soo sameeyaan qaraxii dad badan ay ku dhaawacmeen oo sabtidii lasoo dhaafay lala eegtay xaflad uu joogay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed waxaana qaraxaasi dadkii ku dhaawacmay laba ka mida markii dambe ee u dhinteen dhaawacii soo gaaray warbaahinta gudaha ayaa waxay sheegtay in khubaro ay ka tegayaan dalkan maraykanka si ay baaritaanadaasi gacan uga geystaan waxa uu ahaa isu soo bixi ugu weynaa ee adis ababa ka dhaco kaasi oo weerar bam lala eegtay dadkii isugu soo baxay markaasi ra-iisul wasaaraha dalkaasi khudbaddii uu halkaasi ka jeediyey kadib boqol iyo konton qof ayaa waxaa la dhigay isbitaalaadka dalkaasi si loogu daaweeyo warbaahinta dowladda etoobiyana waxay warisay in dad ka badan soddon qof loo xirxiray dhacdadaasi ra-iisul wasaaraha afartan iyo laba sano jirka ah ayaa markii ugu horreysay waddankaasi ku yaala bariga afrika taladiisa uu qabtay wuxuu soo afjaray xaaladihii deg dega ahaa ee dalkaasi uu saarnaa muddada gaar ahaana xilliga habeenkii wuxuuna sidoo kaleeto ku dhawaaqay inuu soo afjarayo inuu albaabada u furayaan raahde shirkadaha dalka gudihiisa iyo maalgashiga shisheeye wuxuu sidoo kaleeto nabad ku dabaalay murankii dhinaca xuduudda ee eritrea iyadoo sidoo kaleetana uu la qaatay kulamo qaar ka mida hogaamiyaasha gobolka waxaa sidoo kaleeto xusid mudnayd in uu sii daayay maxaabiis ku xukunaa muddo aad u dheer oo siyaasadeed oo ku jiray xabsiga dalkaasi ama xabsida dalkaasi jaamac mahadsanid sahra dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waa xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa khadka telefoonka magaalada minneabolis toos ugaga jira
waa tahay jaamac aad baad umahadsan tahay haddii aan si toosaba u galo inkastoo qadarkaasi musica iyo heestuba ay ahaayeen kuwa aada u macaan oo aan filayo dhegaystayaashu inay aada uga helayeen haddana haddii aan soo koobo kulamadii xalayto dhacay xilli dambe oo ahaa kuwa aada u xiiso badan xulka qaranka ee iiraan ayaa kulan adag waxay la yeesheen bortugiiska labadan kooxood ayaa natiijadoodu isku xirnayd waayo xulka qaranka iiraan waxay u baahnaayeen inay kulankaasi badiyaan si ay usoo gudbaan hase ahaatee bortugiisku way adkaysteen oo ciyaartaasi hal iyo hal bareejo ah ayay iiraan ku kala baxeen ciyaaryahan christiano ronaldo ayaase rigoore cunay oo goolhayaha xulka qaranka ee iiraan uu ka badbaadiyey isla groupka b spain iyo morocco oo kulan adag dhex maray xulka qaranka ee morocco walow ay mar hore ciyaarahan ka hareen haddana fursad waxay heleen ay ku badin kareen waayo ciyaarta iyaga ayaa mar hogaaminayey oo weli baan idhaahdee laba marba hogaaminayay markii ugu dambaysase ciyaaryahanka la yidhaahdo iga asbas ayaa sagaashankii daqiiqo markay ciyaartu maraysay goolkii bareejada ah u dhaliyey xulka qaranka ee Spain kaasi oo suurageliyay inay Spain kaalinta koowaad ku soo baxdo isla markaasina ay ka weecato wareegga lix iyo tobanka inay Uruguay ku aado taasi oo keentay dhinaca kale in Uruguay iyo Boortaqiisku ay ciyaaraha wareegga lix iyo tobanka fooda isdari doonaan halka Spain iyo Ruushkuna ay isku dhamaan doonaan dhinaca gruubkeena waxaa soo kala badiyey wadamada sacuudi arabiya iyo masar oo masar labihii hal ayaa laga badiyey maxamed saalax kulankii labaad oo ciyaaro gool ayuu dhaliyay mar kale ciyaaryahanka louis suaresna qarankiisa uruguay gool ayuu saxiixa uruguay saddex iyo eber waxay kaga badiyeen xulka qaranka ee ruushka kulamo adag ayaa maanta la ciyaaraya australia iyo peru ayaa gruubka si foodes gelin doona halka denmark iyo faransiiskuna ay kulmi doonaan gruubkaasi waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday oo haatan taagan xulka qaranka ee faransiiska denmark ayaa iyana haysata fursad ay kusoo baxdo walow haddii australia iyo peru ay ka badiso iyana fursad haysato ay kusoo gudbi karto hase ahaatee kulanka taageerayaasha dunidu aad sugayaan waxa uu dhex marayaa wadamada nigeria iyo argentina oo nigeria waxaa kaaga daran waxay kasoo badisay iceland taasi oo nolol kusoo celisa argentina laakiin haddii argentina nigeria ka badiso icelandna bareeja la geliyo ama laga badiyo argentina iyo wiilkoodii messi oo culays badan uu garbahooda saaran yahay ayaa haysta fursad ay wareega lix iyo tobanka ugu soo gudbaan macalinka iyo weliba ciyaartooyda argentine iskuma wanaagsana oo walaac iyo buuq iyo qaylo badan ayaa ka dhex yeeraysa la arki doonay haddaba caawa leonel messi iyo argentina inay helaan fursad ay ku dhaafaan oo ay kaga gudbaan xulka qaranka ee nigeria oo iyagu saddex dhibcood haysta
waa tahay aad baad u mahadsantahay maxamuud mascadeeh iyo qodobadii ciyaaraha kuwoodii ugu waaweynaa caalamka oo uu noo soo jeedinaya noo soo koobayay halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington markana coodka coodkii baxsanaa ee xaliimo khaliif magool
allah u naxariistay codka macaan ee xaliimo khaliif magool waxa ay dhegeystayaal u dambeysay idaacaddayada aroornimo tan iyo idaacadda duhurnimona waa saare cabdi axmed jaamac bulla jaamac iyo dhinaca soo saarista oo bashiir abiikar cabdulaahi ah ismaqal dambe oo xiise leh